عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسgeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda aad min suuraة الأncaam qaala اllahu tacaalى whuwa اladii أnshaأa jannaat macruushaat wغayra macruushaat ilى akhir اlaaya ilaahay subxaanaه wa tacaala markuu inoo ka soo warramay kuwii mushrikiinta ahaa inay xarimeen ashyaa ilaahay ku arsaaqay markii laynoo soo sheegay qaybo ka mid ah jaraa'imtii iyo qabaa'ixdii ay sameeyeen halkan ilaahay wuxuu sheegayaa waxa ilaahay ku mannaystay dushooda oo arsaaq ah oo iska maamusheen oo waxyaala ay dhaheen sidaa iyo sidaas ay macnaha ugu tasarufeen iyadoo waxaydana aysan haysan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wahuwa ilaahay waxyaalaha ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa tusinaya baa wax laynoo ka tilmaamaya tusinaya waxdaaniyada ilaahay wahuwa ilaahay alladii allah weeyaan ansha'a amaamuday oo abuuray jannaatin beero jannaadkaasoo macruushaatin aan gun lahayn ee fidsan dhirta aan geedka aan gunta iyo salka lahayn ee dhulka sida ballaaran iskugu fidiya jannaadkaasoo macruushaad ah iyo waayra macruushaat waghayra macruushaati mid macruushaad ah ee aan gun lahayn hayrkeeda oo kuwa geedka salka leh ee gunta leh ee salka uu ku taagan yahay leh allaha abuuray wey geedaha u fiirso kuwana dhulkay saa iskugu fidinayaan oo iskugu bilkaxayaan kuwana sal bay leeyihiinoo kor bay u baxayaan markaas awooddaas allaha le weeyaan ilaahay waxaa kaloo macno kalea wahuwa ilaahay alladii allah wey ansha'a abuuray jannaatin beera allaha abuuray wey basaatiin jannaadkaasoo macruushaatin la cariisheeyey oo la dallaalimeeyey waxaa jira geedaha qaar baa beerta dhexdeeda geedku markuu soo baxo laamihiisa iyo faraqyadiisa meel rakaaba inta loo sameeyo laamihiisa meeshaas cariishkaa ama rakada ah yaa ama daashkaa oo loo sameeyey buu sidaa ugu dulbaxaya geed daashkaa dushiisabaa laamihiisii iyo midhihiisi iyo waxaa sidaa u dul saaran yihiin waa macruushaad iyo hayra macruushaad mid macruushaada kayrkeed oo aan loo samaynin qarihii iyo geedahaasi waxa weeyaan dhulkiiba isku bilkaxayaan sidaa siman bay u baxayaan dhulkii dushiisa isku kashkaashayaan kuwana waxa weeyaan sida geedtimireedka iyo cinabka iyo geedahaasna iyaguna waxa weeyaan korbay saa ugu baxayaan macnayaal kaloo badan baa jira kuwaas baa ka mida marka allaha abuuray weeyaan wannaqla geetimireedkana abuuray wazarca dalagana abuuray raashinkan kale oo la isticmaalo oo xubuubtaloo midhaha leh allaha abuuray weeyaan zarciga mukhtalifan xaaluu yahay miduu iskhilaafsan yahay oo isdiidan yahay ukuluhu dhadhankiisu iyo cunitaankiisu waxa weeyaan midhihiisa la cunaayo waa miduu iskhilaafsan yahay mukhtalifan ukuluhu waxa weeyaan midhihii baa iskhilaafsan xagga midabka iskuma eg raashinkii soo baxa digirtii iyo masagada miyay isku egyihiin xagga midabka iskuma eg xaggii dhadhanka waa isku khilaafsan yahay iskuma eg xaggii xajmiga iyo isleekaanta midhaha isma leeka midhahan iyo raashinkan iyo xubuubkan iyo waxaan soo baxaya isma wada leeka xagga raa'ixada iyo urta midhahan iyo qudaartan iyo raashinkan markaa ursato isku si maaha mukhtalifan xaaluyahay mid iskhilaafsanya oo kulu wazaytuuna zaytuunkana ilaahay midka abuuray weeye warummaana rumaankana ilaahay midka abuuray weeye mutashaabihan xaalu yahay mid isshabahaya wagayra mutashaabihin xaalu yahay mid isshabahaya hayrkiisa waxa weeyaan dhanbu iskaga egya xagga midabka iyo shakliga sidaa maaragtay liinta bambeelmada iyo cambaha iyo waxa weeyaan rumaanka iyo zaytuunka iyo geedahaas maaragtay midhahoodu xoogaa kobocsan yihiin waa mutashaabih qaarkood midabka xaggiisa xagga shakliga wagayra mutashaabihin maxaa layaha mid ishabahaya kayrkiiso markaa dhadhamiso mid kastaa macnaha gudaha loo galo mid mid u dhadhan ee kuma jiro waa kala duwan yihi ilaahay wuxuu yidhi kuluu cuna min amarihim midhihiisa xaggeeda wax ka cuna daadkiiyow mid kastoo waxyaalaha ilaahay idinku arsaaqay ah midhihiisa xaggeeda wax ka cuna marka waxa weeyaan uu bislaado iyo markausan bislaan labadaba waa isticmaali kadhaan kuluu min amari idaa amara markuu mireeyo wey midhihiibam hadduu mireeyey isagoo aan xataa weli bislaan waa idaa amara waa lasii isticmaali karaa hadduu bislaadayna wuxuuba gaaray meeshii u dambaysay kuluu min amarihi idaa amara wa aatuu dhiiba oo bixiya xaqahu xaqiisa la imaada oo bixiya yowma xasaadihi bixiya aatuu la imaada oo bixiya xaqahu xaqiisa waxaa idiin baxay yowma xasaadihi maalinka yowma xasaadka goyntiisa maalinta la goynayo la jafayo maalintaa xaqiisa bixiya oo yaa la siinayaa faqiirka iyo miskiinka beer maaragtay inta bislaatay la dhahaya beertii fulaan baa maanta midhihii la jafayaayoo la diyaarinayaayoo la goynayaa meel kasta masaakiin baa laga yaaba inay ka timaado fuqaraa imaanaya eheliga qaraabaa imaanaya war wax ka bixiy ama maahee waaatuu xaqahu yowma xasaadii waxa weeyaan war maalintaa zakadii bixiy haddii la yidhaahdo suuraddu maki bay ahayd zakadana hadda makaba loogama hadlin aayaddaanaa madaniya bay kaga jawaabayaan ishkaalka haddii la keeno aayaddan baa iyadu madani ahoo waxa weeyaan zakada ka hadlaysa waaatuu xaqahu yowma xasaadi maalinta inta beeggii la gooyey oo beeggii la ogaaday oo kaylkii la ogaaday waxay saka ahaan u baxaya la gartay bixiya baa lagu leeyahy walaa tusrifuu hana xadgudbinina israaf ha samaynina marka waxay aad cunaysaan cuna baa layidhi maogtahay kuluu min amari idaa amara cunitaankaa israaf ha samaynina sideeda si guudna waaba caamo walaa tusrifuu marnaba israaf ha samaynina innahu laa yuxibbu ma jecla almusrifiin ilaahay ma jecla kuwa musrifiinta ah ee israafka sameeya ee xadgudubka sameeya shay kasta israaf ku sameeya fii kulli shay baa lagu leeyahy wa min alancaami nicmoolayda xaggeedana ilaahay waa abuuray xamuulatan mid xamuulaayoo la raranayo nicmoolayda xaggeeda ilaahay wuxuu ka abuuray wawaladii anshaa bay la socotaa anshaa min alancaami nicmoolayda xaggeeda ilaahay wuxuu abuuray xamuulatan mid xamuulaayoo la raranayo oo wax qaadaysa oo waxa culculus la saarayo iyo wa farshan midaan waxba qaadayn ee yaryar ee iska magaranaysa iska bilkaxan gaagaaban xamuulatan waa kuwaa la raranayo culayska lagu rara wey sida geela oo kale nicmooleydii weeyaan laan nicmooleydu waa min alancaami waa geela iyo looda iyo ariga marka waxaa ka mid a nicmooleyda xamuulatan mid xamuulaayoo xamuulka iyo rarka la saarto iyo wa farshan mid aan la saaran oo waxa weeyaan la jiifiyo marka la gowracayaa la jiifiyaa ariga iyo loodu kuwee ku jidhaa wa farshanta ha soo gasho marka la gowracayo waa la jiifiyaa oo wa farshan waxa weeyaan waxa aad cuntaan oo maashaan laakiin aan waxba lagu raran dee arigiima waxa weeyaan ma sida awrta iyo geela loo raraa loo rarayaa waa maya tartaradii iyo sararihii iyo adimadii dheerdheeraa iyo alaabtii cuslaado geelu qaadayey looda iyo arigu ma laha farshiga waxaa kaloo loogu magacaabaa waxaa moodaa wax dhulka ku firaashanoo markaa meel ka fiirisada arigiioo saas meel u daaqaya ama loodiioo meel saa u daaqaysa waxaa moodaysaa wax yaryar oo dhulka dushiisa saa loogu firaashay oo saas maaragta u dul saarsaaran waa farshan baa la yidhaha marka ilaahay wuxuu yidhi kuluu cuna mimaa kii xaggiisa wax ka cuna rasaqakumullahu ilaahay idinku arsaaqay oo midhihii ah geedaha waaweyn midhahoodii sidii timirtii oo kale iyo waayo cinabkii zabiibkii iyo zarcigii iyo ancaamay nicmoolaydii waxaasoo dhan cuna walaa tattabicuu hana raarraacinina khuduwaati shaydaani shaydaanka waddooyinkiisa raarraacinina oo waa maxay shaydaanka wadooyinkiisu wax shaydaan wato inuu yidhahdo waxaan xalaaleeyo waxaan xaaraameeyo aa ku raacdaan sida jaahiligu samayn jireen iska ilaaliya innahu shaydaan lakum idinka caduwun cadow buu idin yahay cadowgaasoo mubiin cadownimadiisu caddahay baa ilaahay yidhi ee faxdaruu kaydahu dhagartiisa ka digtoonaada markaas walaa tattabicu khudwaati shaydaani waa meesha u dambaysa war waxa weeyaan iska ilaaliya wadooyinka shaydaanka iyo wadiiqooyinkiisa iyo raadadkiisa inaad dabagal gashaan taa iska jira amaaniyata aswaajin min adani inayni wa min almaczi inayn waxay ka dhigantaha horey bay la socotaayoo wawaladii ansha'a lakum allaha idiin abuuray weeye jannaad soo lama dhihi wa min alancaamina xamuulatun wa farshan soo allaha idiin abuuray maaha wa ansha'a lakum wuxuu kaloo ilaahay idiin abuuray amaaniyata aswaajin sinfiyaal oo sideed ah sideed sinfi allaha idiin abuuray weeye sideed sideed sinfi ayaa ilaahay idiin abuuray nicmoolayda xaggeeda sideed nooc weeyaan oo laydiin xalaaleeyey inaa cuntaan oo waa maxay min addani idaha xaggooda inayni laba ayuu ilaahay idinka abuuray wankii iyo sabeentii waa labo waa mid lab iyo mid dhadig baa soo qabanaysaa waa labo wa min almaczi aricadihii riyihii iyagana inayni laba ayaa ilaahay idinka abuuray suuradda waa suurat lancaam waxa weeyaan waa orgigii iyo iyo ridii ama ceesaantii kaa dhahdi waa isku mida taasna allah idin siiyey weeye ma idinkaa keensaday ilahay baa idiin abuuray waa labo marka nooc kastoo la soo qabto waa zawjaynoo mid lab iyo mid dhadig ayuu noqonayaa waa laba isku lamaansan wey laxdii iyo wankii orgigii iyo ridii halkaas waa imise waa afar waa laba iyo labo qul waxaa dhahdaa nabiyulaahi moxamedow calayka asalaatu wasalaam aakarayni xarama amil unhayayn laba qiraa ku jidhe labada qiro baa ku jira saas in loo mego iyo in la tasiiliyo aakarayni warma labada lab ee wanka iyo orgiga ah miyou xarama ilaahay xarimay amil unayayni mise labada dhadig oo sabaynta iyo rida ceesaanta ah miyaa ilaahay xarimay bal sheega waa canaan iyo zajri waxa weeyaan war kuwiinaan gaaladaayo war kuweebaa ilaahay xarimay waa idinka intaa wax kala qorshaynayoo xoolihii kala tiltilmaamaye waxaan ilaahay sheegine bal kuwa xarimay idinku sheega ayb waa wax lab iyo wax dhadig markaase wixii labaa mar waxay dhahayaan wax labbaa la xarimay mar waxay dhahayaan wax dhadig baa la xarimay mar neef gaaray si gaara waxay udhahayaan kan lama ogolo lama taabtaan weeye kee la xarimay oo haddaa mid lab dhahdaan kanaa la xarimay dee wixii labaa oo dhan baa soo gelaya meesha kan dhadigna wixii dhadigaay oo dhan waxbay kala socsoocayeen ama shtamalat amaa mise shay ama shtamalat waxay shamlisay calayhi dushiisa arxaamu lunayayni yaa kuwa dhadig labada dhadig riximyaalkooda ilmagaleenkoodu wuxuu shamliyey mayaa la xarimay oo muxuu shamliyey dee waxa labna riximkaas buu ka soo baxay ilmagaleenkaas baa orgiga iyo wanku ka yimaadeen waxa dhadigoo samaynta iyo ceesaantuna iyagana waa la dhalada oo riximkaasay ka soo bixeen marka haddii taa la dhahana wixii oo dhan bayba noqonaysaa ama shtamalad calayhi waxa ay shamlisay mayaa ilaahay xarimay arxaamu lunfayeyn labada unfayeynka rixmiyaalkooda nabbiuni ii warrama bicilmin cilmi iyo ogaal ii sheega in kuntum hadaatayn saadiqiina kuwa kunu sheegaaya waxa weeyaan ambiuuni bal nabbi'uuni aniga ii warrama alla xaggiis iiga warrama khabar aa ka haysaan hadduu jiro bilaa kamaba hayaane waxaa la yidhahdaa tacjiiz iyo tawbiikh amarkan amarkan waxaa la yidhahdaa nabbi'uuni ii warramadaas ma keeni kardhaan carkeena weeye ma keeni karaan xag ilaahay warka ma hayaan iyagaa waxaan iftira weeyaan in kuntum haddaatiin saadiqiina kuwa run sheegaya oo xaaraamnimada aad leedihiin xoolaha waxaa iyo waxaasaa la ramay haddaad ku run sheegaysaan bal ii warrama wa min alibili geela xaggiisana ilaahay wuxuu idiin abuuray waa insha allakum bay weli la socotaa ilaahay wuxuu idiin abuuray min alibili geela xaggiisa inayni laba ayaa ilaahay xaggiisa idinka abuuray waa ratigii iyo hashi wa min albaqari looda xaggeedana inayni laba ayaa ilaahay idinka abuuray waa dibigii iyo sici kuwaasna waa laba iyo labo waa afartii kale iyo afartii hore waa sideed amaniyata aswaaj qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamedow adakarayni war ma labada labaa xarama ilaahay xarimay oo ratiga iyo dibiga ah amil untayayni mise labada dhadig oo saca iyo ma garanaysaa hashaa ama ishtamala calayhi mise waxay shamlisay arxaamul untayayni labada dhadig rixmiyaalkoodu waxay shamliyeen waa la soo celceliyadoo waxaa loo soo celcelinayaa mubaalaqatan fi taqriici watawbiikh canaanta iyo qalbi xanuujinta baa lagu xeeldheeraanaya waxay ka dhigantaha waxa ay sheegsheegaysaan oo dhan waxba kama jiraan mar waxay leedahay wixii nicmooley ah oo lab waa la xarimay mar kale waxay dhahayaan wixii dhadig baa la xarimay hadba waxbay sheegayaan markaasaa waxaa leeyahay war waxaas waxba kama jiraan cilmina uma haysaan am kuntum misbaleh kuntum ma waxa ahaydeen shuhadaa'a kuwa shuhadaa oo markhaantiya oo goobjoogayaalah id waqti wasaakumullahu ilaahay idinka idiin dardaarmay bihaada kaa ilaahay markuu idiin dardaarmay taxriimkaas iyo waxaanaa xarimaysaan markii ilaahay sheegayey oo idiin dardaarmay mayaa goobjoog ahaydeno waxaad leedihiin ilaahay meeshuu ku sheegay baan goobjoog ka ahayn waa min baabi tahakum taasna ma jidho wey faman adlama marka yaa ka dulmi badan minman axad yaa ka dulmi badan iftaraa iftirooday cala allaahi ilaahay dushiisa kadiban been ilaahay qofka been ku dul iftirooday oo waxaan ilaahay sheegin oo xarimin yidhi waa xaaraam waxaan ilaahay xalaalayn yidhi waa xalaal yaa ka dulmi badan bisagoo aan daliil iyo waxba haysan cid ka dulmi badan ma jidho weyn muxawkaasna sidaa iftiraha u samaynaya liyudila annaasa dadka inuu dhumiyo kaa isagaana biqayri cilmin cilmi iyo ogaan la'aan soo waxba garanayn biqayri daliilin wa biqayri burhaanin daliil iyo xujo la'aan ayuu doonaya dadka inuu dhumiyo ina allaha ilaahay subxaanahu wa tacaalaa laa yahdi ilaahay ma hanuuniyo alqowma qoomka qoomka alaalimiin ee aalimiinta dulmigaas waxay ku naarmuteen inay tahay baa la tilmaamayaada waa cumuum fii kulli aalim iska jir baa lagu leeyay qof kasta oo aalima arrinkan camimaya ina allaha laa yahdi alqowma alaalimiin kuwa aalimiinta ilaahay ma hanuuniyo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi qul waxaa dhahdaa nabiyulaahi maxamedo calayka asalaatu wasalaam laa ajidu anigu heli maayo anigu ma helayo oo ma ogi oo la iima waxyoon fii maa kii dhexdiisa uuxiya ilaya aniga la ii waxyooda ka heli maayo muxaraman mid la xarimay calaa daaciminna laga xarimay mid quudanaya daacimkaas quudanaya oo yadcamuhu quudanaya mid wax quudanaya wax laga xarimay yaa wuxuu quudan lahaa kaa daacimkaa laga xarimay anugu ka dhexheli maayo waxyiga iyo diinkan la ii waxyooday ilaa an yakuuna inuu yahay mooye kaasi maytatan bakti qur-aanka iyo diinta aniga laygu soo dejiyey shay muxaramoo qofka quudanaya laga xarimay kuma hayo ilaa an yakuuna maytatan bakti inuu yahay mooyaane shaygii iska baktiy aw daman dhiig inuu yahay mooyaane dhiiggaasoo masfuuxa aw daman masfuuxa dhiig butaacaya oo qulqulaya neefka markii la gowracayo markii xubin laga gooyayo dhiiggaas butaacaya kaas inuu yahay mooyaane marka maytada iyo baktigu waa xaaraam taa qur-aankii baa noo sheegay xurrimada calaykumulmeyt dhiiggan isagana butaacaya oo dareerayana isagiina waa la xarimay weeyaan taasna qur-aankii baa lagu hayaa waa labo aw laxma khinziirin khinziir hilibkiina uu yahay mooyaane waa doofaarka hilibka keliya maahae hilibka ugu daranoo inta kuwa isticmaala muhiimadda ay ka leeyihiin hilibka ugu daran hilibdoon wey laakiin ajsaadiisa oo dhan lafihiisa iyo seedihiisa iyo xayrtiisa waxyaalahaan hilibka ahaynna waa la mid aw laxma khinziirin inuu yahay mooyaane fa innahu kaasina rijsun qurun weeye najaaso wey waxaas waa qurun weeyaan bahalkaana najaasooyin badan buu cunaa hilibkiisa wixiisa oo dhanna waxa weeyaan ajsaadiisa oo dhan waxa weeyaan rijsun weeyaan aw fisqan fisqi inuu yahay mooyaane fisqigaasoo uhilla loogu sawdeeyey oo loogu codeeyey codka kor loogu qaaday likayri illaahi ilaahay kayrkiis bihi isaga iyo inuu shaygaas yahay wax lagu gowracay magaca ilaahay magacaan ahayn balaayadii magacooda wax ku gowrici jireen asnaamtii iyo waxaas wamaa dubiha cala nusiib waa inagii soo marnay arrimaha inuu yahay mooyaane intaas waxyaalahaas diinta noo sheegtay mooyaane waxaan kaloo aa kala xirxiraynaysaanoo kala qolqolaysaan xoolihii ilaahay idin siiyey aad dhahaysaan kan lama ogolo kan lama rarto kan lama maalo oo waxa aad sheegaysaan anuu kuma hayo wey mana jidho faman qofkii faman idurra qofkii loo dhibgeliyo wixii laga xarimay oo baktigiiba ka mid yahay hayra baaqin xaaluu yahay mid xadgudbaya hayrkiis baaqin waa maxa mid macnaha baaqi ahoo iska macaansibu wuxuu rabaa inuu u sameeyo waxyaalihii laga xarimay ama cid kaloo isaga la midoo sidiisoo kale qof loo dhibgeliyey buu rabaa inuu tacadi ku sameeyo oo baaqi ku noqdo hayra baaqin walaa caadin xaaluu yahay mid xadda tallaabaya hayrkiis oo xaddu waa maxay waxaa la rabay baktigan iyo waxaan intuu nafta kaga ceshanayo inuu ka isticmaalo hadduu sidii caadiga ahayd neef fooqashadoo kale u isticmaalayo u kaydsanayo iskaga qaadanayo taasna ma ahaba culimmadu qaarkood leeyihiin oo markaas qofkii sidaasa oo loo dhibgeliyo oo faakalahu cunaa meesha kugu jira cuna fa inna rabbaka rabbigaa hafuurun mid daafid badan weeyaan raxiimun ilaahay mid naxariisasho badan weeyaan subxaanahu wa tacaala darsigeenna intaasu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab